haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaanu ahay wariyaheena magaalada london riwan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa xus iyo ducaa loogu sameeyey xarunta dowladda hoose ee magaalada tan london allaha u naxariistee duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow munaasabadan waxaa soo qabanqaabiyey ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee fadhigoodu uu yahay magaalada tan london ee loo soo gaabiyo a t m haddaba guddoomiyaha ururkaas aadan mataan ayaa barnaamijka marti ku ah aadan kusoo dhowo barnaamijka
aad iyo aad baad umahadsan tahay ridwan waa yahay habeen hore kulan isugu jira xus iyo tacsi ayaa london aad ku qabateen gaar ahaan xarunta dowladda hoose bal marka hore haddii aad sharaxaad ka bixiso ujeeddada munaasabadaas iyo cidda kasoo qayb gashay
ridwano xafladani waxay ahayd xaflad runtii ay kasoo qayb galeen dhinacyada kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada london iyo weliba cariga ingiriiska si ay xusaan uguna duceeyaan walaalkood cabdiraxmaan cumar cusmaan engineer yarisow oo argagixisada ay ku dishay maalintii dhaweyd ama dhaawac ay kasoo gaaray argagixisada qaraxoodii u dhintay marka xus iyo duco ay ummadda soomaaliyeed isugu soo baxday oo lagu dhigay xarunta dowladda hoose ee waddankan bay ahayd waa gartay marka inta badan waxaa isugu yimid waa jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain soo maaha waa sidaas haa gartay waxaa kasoo qayb galay sidoo kale ehelada marxuumka allah u naxariista iyo asxaabtiisii iyo weliba duqa magaalada london sadiiq khan maxaad is leedahay inta badan waa uu ka hadlay sadiiq khan ama mid ka mid a carruurta u dhalay allah u naxariista engineer yariso ridwanow maayarka magaalada wadn magaalada london ee sadiiq khan runtii xafladda wuxuu u yimi inuu la wadaago xanuunka haysta ummadda soomaaliyeed ee kasoo gaaray maayarkoodii magaalada muqdisho ee ay dileen argagixisadu wuxuu kaloo u yimi inuu runtii si shaksiyana ama si toosa uu ugu tacsiyeeyo familiga iyo ehlada engineer yariso allaha u naxariistee marka runtii wuxuu ka hadlay wanaagii badnaa ee uu qabtay allaha u naxariistay engineer yariso markuu joogay wadankan ingiriiska uuna runtii ku dul istaagay ama uu si fiican u qeexay waxyaalo badan oo uu kusoo kordhiyay wadankan ingiriiska wuxuu kaloo intaa kusii daray bulshooyinka soomaaliyeed iyo sida ay uguwax ay kusoo kordhiso iyo qeybta muhiimkay ka qaadato magaalada london iyo quruxda iyo isu socodka magaalada london kadibna runtii wuxuu istacsiyeeyey reerkii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer muqdisho iyo dadka soomaaliyeed oo idil waa gart waxaa kaloo uu ka hadlay dabcan duqa magaalada muqdisho in yarisow toban sano ka hor uu dib ugu laabtay dalkii islamarkaana uu ka mid ahaa dadka london ku noolaa waxa uu sheegay in sababta uu dib ugu laabtay ay tahay in aqoontiisii iyo khibraddiisii uu ugu adeego dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan iyo dib u dhiska hay-adaha dowladeed ee dalka adiga shakhsiyan goorma isbarateen engineer yarisow maadaama london aad ku wada nooleedeen maxaase inta badan idinsoo dhex mara marka laga hadlayo shaqada wallahi ridwano anaga hadda waxaan isnaqaanaa muddo toban sano ka badan waxaan isku baranay weliba belowgii hay-addii somali concern group oo runtii dad badan oo soomaaliyeed oo qurba jooga isu keentay oo dadka soomaaliyeed ku wacyigelisay dhibaatadii iyo culayskii ka imaanayay markay ciidamada etoobiya ay xamar yimaadeen iyo dhiigga shacabka soomaaliyeed ee la daadinayay iyo sidii anagu aan dhaan lahay reer qurba joogta ingiriiska aan uga qayb qaadan lahayn badbaadinta qarankeeni iyo dib usoo dhiska magaaladii muqdisho iyo dalka hore marka runtii muddo dheer baanu hadda isnaqaanaa keliya taa keliya iskumaanu barane halkana wuxuu ka wada shaqooyin badan oo ah inuu bedelo boolasyo badan ama mawduucyo badan oo dowladdu leedahay oo ku aadan dadka soo galootiga ama dadka aan wax badan haysanee bulshada jaranjarada meesha ugu hooseysa kaga jira sidii runtii aada loogu kobcin lahaa wax soogalkooda iyo xubinimadooda bulshada sidii loo darder gelin lahaa iyo runtii aada iyo aada uga shaqeynaya marka arrimahaas oo dhan baanu isku baranay wuxuu ahaa shaksi afgaaban wuxuu ahaa shaksi karti badan shaksi shaqo badan aan runtiina wuxuu ahaa muwaadin runa oo naftiisa iyo maalkiisa iyo xooggiisa intaba aan ka hakramcuna huray geyga soomaaliyadana ha ahaato dhulkii soomaaliyadana hama ahaato ama ha ahaato bulshada bulshooyinka soomaaliyeed ee degan halkan ee magaalada london ama ingiriisku eday
waa gartay allah u naxariista yariisow iyo dad kaloo fara badan oo qurba joog ah ayaa siyaabo kala duwan iyo weeraro kala duwan ugu dhintay magaalada muqdisho markaad eegto dhibaatooyinka noocan oo kale ah saameyn intee leeg ayay ku yeelan karaan dadka qurba joogta ah inay dalkii usii adeegaan oo dalkii ay dib ugu laabtaan ma isleedahay dhibaata ka dhalan karto waxaa laga yaabaa inay niyajab ku keento dadka doonaya inay dalkoodii caawiyaan
ridwanov saad og tahayba niyajab weyn bay ku tahay ummadda soomaaliyeed maalin kasta in haldoorkoodii la dooxido oo la dilo oo ummadii soomaaliyeed la burburiyo marka qof kasta oo soomaaliyahoo damcan jooga qurbaha ama gudihii jooga oo rabo inuu maalgashi sameeyo ama uu aqoontiisa iyo kartidiisa uu dalkii kula soo laabto wax uga qabto runtii dee damcan niyajab bay ku tahay sababtoo a nimankani waxay usoo diyaar garoobeen oo argagixisada waxay usoo diyaar garowday inay runtii cirib tirto haliyada soomaaliyeed iyo waxgaradka ummadda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waxayna nimankana waxay usoo diyaar garoobeen inay ummadda soomaaliyeed ay laayaan marka runtii haddii dhinac laga eego ha waa niyajab haddii dhinaca kale laga eegana waxa weeye niyajab naguma aho waxay runtiina sii tusaysaa in dhiirigelin nagu sii siinaysaa inay nimankani ay meeshii ugu dambeeyay ay taagan yihiin aysan runtii ummadda soomaaliyeedna wax wanaaga usoo usoo wadin innagana ay dhammaanteed naga go-an tahay markastana ay tusayso ummadda soomaaliyed ay ku ay ku boori gelinayso runtii ummaddan marka ay dilaan ummadii soomaaliyeed ee madaxda ahayd ama dadkii ummadda soomaaliyeed ama dadkii ummadda soomaaliyeed wuxu qabanayay runtii waxay wacyi buuxa ayay ummadda soomaaliyeed siinaysaa inaysan nimankani soomaali danu ahayn diinta islaamka danu ahayn bini aadamnimada dadnu ahayn ee laakiinse ay ka go-an tahay inay dabar gooyaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogtaba taasina runtii waa hami cusub ayay ummadda soomaaliyeed u tahay taasoo ah in lala dagaalamo lana cirib tiro argagixisada joogta geyigeenna iyo meel kasta ay ka joogaan adduunka nabad bay diideen wadatashi bay diideen wadahadal bay diideen waxay usoo diyaargaroobeen ummadda soomaaliyeed laayaan innagana waa inay naga go-naataa inaynu runtii iska celino ummadda soomaaliyeed iyo geyga soomaaliyeed dhammaantoodna ka tirtirno haddii ay beedno waa gartay arrinta ku saabsan qurba joogta marar fara badanna waa booqataa magaalada muqdisho kaalin intee la eg ayaad isleedahay dadka soomaaliyeed ee qurbaha ka tegaya ee dalkii dib ugu laabanaya waa ay ka geystaan dib u dhiska dalka haddii ay dhaqaalo tahay iyo haddii ay tahay dhismaha iyo kobcinta hay-adaha dowladeed intaba ridwaanow saad og tahayba adigu xitaa waad kamid ahay dadkii soomaaliyeed ee runtii wax kusoo kordhiyey dowladii soomaaliyeed ee dalka ka jirtay iyo mujtamacii reer muqdisho iyo mujtamaca soomaaliyeed oo dhan runtii saad og tahayba dad badan badan oo soomaaliyeed ayaa jooga geyga soomaaliyeed oo kasoo laabtay qurbaha oo wadankoodii wax kusoo kordhinaya ama ha ahaato shaqo abuur ama ha ahaato shaqadu xirfadii ay lahaayeen oo ay uga shaqeeyaan dowladda ama ha noqoto xirfadahaasi ay uga faa'iideeyaan bisnisyada wadanka ama mujtamaca guud marka runtii qurba joogta ummadda soomaaliyeed aada iyo aad bay ugu soo laabataa wadankeena inay ka qayb qaataan dibudhiskan runtii waa lagama maarmaan boos boos muhiima ayayna runtii ka hayaan sidii ummadda soomaaliyeed ay dee dib uga soo kaban lahayn markasta marka qurbajoogka soomaaliyeed si kastaba ha ahaato oo si kastaba ha u xanuun badnaato qaraxa iyo dhibta iyo niyajabka ay nagu haayaan dadka diida nabadda iyo soomaalinimada iyo islaamnimadu laakiinse taasnimo nan cabsi gelin doonto ummadda soomaaliyeedna aysan cabsi gelin hama u diyaar garooban inay wadankoodii dib u dhistaan iskana difaacaan cadowga si kastaba ha u adkaatee waaya aadan waa la socotaayo inta badan hadda dadka soomaalida waxaa lagu tirayaa in boqolkiiba shan iyo toddobaatan ay yihiin dhalinyaro ka yar da-da soddon iyo shan sannadood dhibaatooyinka faraha badan ee dalka ka jira marka laga hadlayo dhinaca amni darrada marka laga hadlayo hay-adihii dowladeed oo sidii loo baahnaa aan weli u kobcin waxaad moodaa inay iyagu yihiin dadka inta badan dhibaatada la kulma marka markaad eegto dhallinyarada fursad la-aanta ay haysa soomaaliya iyo duruufaha guud ee dalka ka jira nin dhallinyarana waa tahay maxaad dareentaa
runtii marmarka qaarkood markaad aragtid geyga soomaaliyeed meel kastaad ka tagtid markaad aragtid wiil dhallinyaro ah ama gabadh dhallinyaro ah oo jaamacad dhamaysay ama aba jaamacad dhamayn oo shaqo meel ay u raadsato aanan helin aanan haysan ama ugu raadsado aanan haysan oo runtii marmarka qaarkood su-aale iska weydiinaya noloshiisa iyo waxa uu adduunku u joogaba sababtoo ah shaqsa shaquusan qofkii dhalinyarada uusan haysan aqoon oo runtii lagu ixtiraamayo adduunka laga aqbalayo usan haysan marka qaarkood runtii aad bay niyajab ugu tahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed inay su-aalahaas isweydiiyaan oo noloshooda iyo waxa meesha ay futurekooda ay ka arkaan laakiinse runtii waxaa muhiima dhammaanteen inaynu gamcaha isqabsano yar iyo weyn waxgarad iyo mid aan waxgaranayn mid magaalo jooga iyo mid niya jooga mid qurbaha kasoo laabtay iyo mid wadan jooga inteynaba waxaa looga baahan yahay runtii inaynu u abuurno shaqooyin dhalinyarada soomaaliyeed inaynu u abuurno wax ay hiigsan karaan oo ay ku dayan karaan oo aynu oo hami buuxa ah oo runtii taasma innaga dhammaanteed inay naga wada timaado waa lagaba maarmaan waana unahay dee xaaladda waddankeenu soddon sano ku dhawaad baynu civil war iyo iyo isdilay isbaacis ku jirna marka runtii dee maanta waxaa loo baahan yahay wixii aynu ordkiyo juhdigii aynu lahayn markaynu waddankeena burburinaynay inaynu juhdigaasoo kale keenno oo aynu ku dhisno waddankeena haddii aad beedno mana fududa dhabo aada iyo aada u xasimo badan weeye una dheer weeye dhammaanteena inuu ka wada shaqeynaa loo baahaya wixii ka hor imaan kara isu keenida ummadda soomaaliyeed iyo nabadgelyadana inaynu dhammaanteen meel ugu soo horjeesano iyadana waa muhiim waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga
adaan badan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay aadan mataan oo ah guddoomiyaha ururka a t m oo dhowaan soo qabanqaabiyey munaasabad isugu jirta xus iyo tacsi loogu dhigay duqii hore ee magaalada muqdisho allah u naxariistee xarunta dowladda hoose ee london intaanu kulmi doonno hadduu eebbaha wooda laheyd ma mar kale waa ridwaan xaaji oo idin leh nabadgelya